alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahmi waftax calayna bimacrifati alcilmi waxasin akhlaaqana bilxilm wasahil lanaa abwaaba fadlik wanshur calayna min khasaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabbi calimna minhu ma jahilna wadakirnaa minhumaa nasiina waa dee casharkii toban iyo toddobaad kitaabu alxaji waalcumra kitaabka riyaad lbadiica haadaa kani kitaabu lxaji xajka kitaabkii lagu sheegay weeye iyo waalcumrati cumrada ayib qofkii aan weli la imaan xajkii iyo cumrada hadde farducayn bay ku yihiin markii shuruuddii la helo laakiin sabiga yar iyo addoonka iyo waa iska sunni laa yajibu ma waajibo kullun mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida xaj iyo cumro biasli sharci sharciga asalkiisa kuma waajibo ilaa maratan mar mooyaane fi lcumri qofka cumrigiis qofka hal mar baa xajka lagu leeyahay waajib ahaan cumradana hal mar baa lagu leeyahay xataa low irtadda hadduu ridoobo ilaah baan ka maangalnay bacda ficlihimaa intuu labadooda sameeyey dabadeed xajkii iyo cumradii intuu sameeyey dabadeed uma caada uu noqdo ila lislaami islaamnimadii ku soo noqdo lam tajib ma waajibin icaadatuhumaa xajkii iyo cumradii soo celintooda oo la dhihi maayo riddaa ka dambaysaye xajkaadii hore iyo cumradaadi hore dib ula imow oo soo celi la dhihi maayo ayb salaaduhuna waa la mid qof baa islaamay salaadihii hore oo hadduu inta ridoobay riddada ka hor ahaa soo celi la dhihi maayo laakiin camalkaas riddadu ka dambaysa ajar ma leh qala laguma leh misna ajar iyo hawaab ma leh camalkaas wa shuruudu wujuubihimaa xaj iyo cumro wujuubkooda shuruudoodu alislaamu weeye islaamnimo qof muslima oo islaamnimo laga helay bay ku waajibayaan iyo walbuluuqu qaangaar iyo walcaqlu caqli iyo walxuriyatu xornimo iyo walistidaacatu istidaaciya awoodid iyo karid wa sharduhaa istidaacadaa shardigeedu istidaacada shuruudda ay leedahay an yakuuna shaksigu waa inuu yahay qofku qaadiran mid kara oo awooda calaa jamiici lmu-ani kharashyaal dhammaantood allatii mu-antaasoo yaxtaajuhaa mu-anta iyo kharashka ugu baahan yahay linafsihi nafsad ahaantiis oo isagu ugu baahan yahay waa inuu taa horta helayo oo sahaydii iyo weelkeedii iyo safarkii iyo kiiradii wuxuu kiraysanayey iyo waxaasoo dhan sii socod iyo soo socod waa inuu helayo ilaa waddankiisa kaga soo noqonayo walatii mu-antiina waa inuu helayo yatrukuhaa kharashka uga tegayey liciyaalihi caruurtiisa iyo wa atbaacihi dadka atbaacdiisa qaraabadiisa ah kharashka isagu qaadan lahaa iyo kharashka uga tegi lahaa dadka biilkooda ku waajibay iyo qaraabadiisa iyo ilmihiisa waa inuu helayo oo qaraabadii iyo addoommada milkisnaa iyo waxaas min khuruujihi laga bilaabo bixidda u baxayo min beledihi magaaladiisa ka baxayo xataa yarjaca ilaa uu soo noqonayo ileyhi beledka uu soo noqonayo intaa kharashkay haysan lahaayeen waa inuu uga tago oo uu helayo haddousan helaynin waxba waajib kuma ah wa calaa rukuubi daabbati daabadda koriddeedana waa inuu karayo wa an yakuuna qaadiran bay ka dhiganta waa inuu karayo calaa rukuubi daabbati daabadda koriddeeda fii dihaabihi sii socodkiisa iyo wa rujuucihi soo noqodkiisa min gayri mashaqatin dhibaato la-aanteed shadiidatin daran dhib daran la-aanteed wixii iska sahlan oo safarka arrimihiisa ah waa wax daran maaha laakiin mashaqo daran la-aanteed waa inuu socon karo tegi karo soo noqon karo fain shaqa calayhi hadduu dushiisa dhibayo rukuubuhaa daabadda koriddeedu fa yushtaradu waxaa la shardiyaa an yaqdira inuu karayo cala rukuubi korid fii shiqi maxmalin ama mixmalin labada waa la dabdiyaa fii shiqi maxmalin maxmal dhinaciis maxmalku waa maxay gurada neefka geelaayoo kale waa shayga gurada loo sameeyey ee qofkan la rabo inuu fuuloo raaco dhinaceed waa inuu qofkaani kori karo oo raaci karo weli waxaa kaloo laga maarmaana dhinaca kalena ilaa dhinac ba u dheelinayaan haddii kale dhinaca kalena qofkii kale oo celin lahaa waa in la helo gurada markii la saaro kan dhinacuu ka saaran yahay maaha dhinaca kale iyana waa in la heli heli karo mid la miisaan ah ilaa waa aratay xoolaha iyo awrta marka wax la rarayo geelayo haddii dhinaca kale aan wax ka saarnayn dhinacaas wax u dheelinaya gaadiidkan kale xataa hal dhinac keliya haddii laga raro waxaa weeye dhibaataa soo wajahaysa oo culayska la saaro ama loo badiyo marka maxmalkaasaa la yidhaahdaa kaasoo mudalalin la hareeyey weliba har iyo hoos waa in loo yeelo inta adaa waas hadduu ku dhibaatoonayo bilxari kulaylka awilberdi qabow kulaylkaa dhibaya hoosa loo yeelo meesha qabowgaa dhibaya hoosa loo yeelo fain shaqa calayhi hadduu dushiisa dhibayo rukuubuhu koriddiisu fiihi maxmilkaas kaas inuu raaco koran hadday dhibayso fa calaa sariirin sariir dusheed buu ku xajin oo korayaa sariirkaasoo yaxmiluhu rijaalun rag xambaarsan yihiin kolka xajkii baa ku waajibay dhinacyada ha la qabto sariir inta la saaro xajkii ha loo dhigo waa xaggee waa meesha u dhow dee sariir qof lagu qaaday xaramkii la geyn karo meel u dhow ba joogaa laakiin qof ka fog ama waddan kala jooga inta halkan rag sariir kaga qaadaan dee waddan kale maba geyn karaanba ee meesha u dhow weeye meeshaas fain shaqa calayhi hadduu kaasna dhibo calayhi dushiisa rukuubuhu koridiisu sariirtii ayadoo noqoshe falaa yajibu calayhi lxaju xaj kuma waajibin binafsihi nafsad ahaantiisa uu aado in loo aado maaha isagu ma aadi karo bal yajibu waxaa ku waajiba calayhi dushiisa an yastaajira inuu kirayso kuuli qaato man qof yaxuju canhu isaga ka xajiya qof buu dirsanayaa xajka iyo cumrada ka soo mara in qadara hadduu awoodo calaa daalika kiraysigaas ujiradii qofkan kharashka uu siin lahaa hadduu awoodo qof buu dirsanaya qofkaasuu dhahaya camalkaan iga soo qaba kharashkuu ka bixinaya fain wajada hadduu helo man qof oo yaxuju ka soo xajiya canhu xaggiisa bilaa ujratin kharash la-aan qof baa wuxuu yidhi kharashna kaama rabo waana kaa soo xajinaya wajaba calayhi waxaa ku waajiba an ya-dana lahu inuu u idno ila waa nool yahay idan baa laga rabaa waa kuu ogolaaday iga soo xajihayra ajnabi baadi kaaba qofkaana ha noqdo kaasaa ka soo xajinaya qof aan laga xaj qof macduub oo aan xajka isagoo awoodin lagama xajin karo ilaa idankiisa in la helo mooyaane bulquyni baa isagu dhahaya idan looma baahna laakiin wakaa muctamadku waman maata qofkii dhinta walxaal qad lazimahu xajatu fardin faral xajkii ku waajibay qof baa dhintay xajkii faralkaana waa lagu lahaa jaaza waxaa u bannaan likulli axadin qof kasta walow kaana ajnabiyan ajnabi baadi kaaba allaha ka dhigay wain lam ya-dan lahu kaa dhimanaya yuusanba mada wain lam ya-dan yuusanba u idnin lahu kan ajnabiga alwaariu kii dhaxalkiisa lahaa qofka dhintay dadkii dhaxli lahaa yaysanba u ogolaane ajnebigaas iyo qof kastaba waxaa u bannaan an yaxujahaa inuu ka xajiyo xajadaas canhu qofkaa dhintay wain lam yuusii yuusanba dardaarmin bihaa xajada fii xayaati noloshiisa ha laga soo xajiye xataa yuusan dhihin hadduu rabo qof baa dhintay xajna waa lagu lahaa qof kasaa ka xajin kara qof dayn lagu leeyahay qof kasaa ka bixin kara soo maha ma ii idantay inaan kaa baxshay qaraabadaadi ma ii ogol yihiin uma baahna qof baa dayn lagu leeyahay qof kasaa ka bixin kara dayn baa lagu leeyahay ninkaa xaj baa lagu leeyahay ama cumraa lagu leeyahay qof kasaa ka bixin kara hataa ajnebi xataa waaridka yuusan u idinin hadduu rabo xataa kan dhimanaya yuusanba dardaarimin oo dhihin war ha layga xajiyo hadduu doono xajadaas wain lam yuusi yuusama dardaarmin meydku bihaa xajadaas fii xayaatii noloshiisa wa miluhu waxaa la mida man maata qofkii dhinta oo walam- walxaa lam yastadic uusan awoodin walam yastadic xajat alislaami islaamka xajkiisa fii xayaatii noloshiisa maba awoodinba intuu noolaa weligiis xoolaha ku xajiyo maba soo marin kumaba waajibin waana dhinta qof kasa isna ka xajin kara qof kasta dadkii dhaxli lahaana inay qofkaas iyo dadka kaleo qaraabadiisa awowgoodaas iyo ayeydoodaas iyo waalidkoodaasi ay xajka iyaga ugu tabarucaan way fiicanta fain maanta hadduu dhinto bacda xajati lislaami u fiirso masaa-ishan xajatulislaam dabadeed qof baa xajiyey waana dhinta ma loogu celcelin karaa qof baa xajiyey waa dhinta isagu faralki waa la yimi walaysa caleyhi dushiisana ma aha fardun faral ee faralki waa la yimi wax kaloo dushiisa faral ku ahaa ma jirin nadare iyo wax kale midna laguma lahayn tawaqafa alxaju xajku wuxuu ku istaagayaa canhu qofkaa laga xajiye wuxuu ku taagan yahay calaa idnihi idankiisa fiihi xajkaa u idno qabla mowti intuusan dhiman mar labaad hala igu celiyo hadduusan dhihin iyo mar saddexaad iyo cid ugu tabaruci kadhaa ma jidho looguma celcelin karo ki- xajkiisina waa la yimid isaguna idan lagama hayo intuusan dhiman ka hor ah haddaan dhinto xajajka ha la ii wado ama intaasoo jeer ha laiga xajiyo oo dambe oo sunno ah ma dhihin kuwa sunnaa lagalama imaan karo falaa yajuusu ilaa inuu dardaarmo mooyaane xanafiyada markii laga reebo xaj sunnaa sunno kale sunno in lagala yimaado iyana waa inuu dardaarmo walaa yasixu lxaju xaj kuma ansaxayo can ilxayi qof nool laga xajiyo ilaa idaa kaana markuu yahay mooyaane macduuban qof daciifa macduub waa maxay qof aan awoodin daciif boos ah socod iyo dhaqdhaqaaq iyo tabar aan hayn oo waadina fiih weliba uu idno isagoo aan dhaqdhaqaaqkan hadduu dhaho anigu may layga xajin mayo cidna kama khasbi ka dheh waa inuu idno waadina fiihi waa inuu u idno liman qofka yafcaluhu ka samaynaya canhu xaggiisa kow ka samaynayo u aadaya waa inuu u ogolaado walaa yasixu ma ansaxayo ixraamu sakiiri mid sakiira xirashadiis almumayis wax kala garanaya toddoba jir iyo lix jir iyo sagaal jir iyo dhali wiilal yaryar ama qof sakiira ixraamkiis ilaa biidni weliyi weligiisa idankiisa mooyaane intaasoo caruur aday ku arkaysaa xaramka weligoodaa u idnaya weligoodu waa inay u fasaxaan wakayrulmumayizi ilma aan waxba kala garanayn kii xalay dhashaba allah ka dhigo waa la geen karaa xajka moogta kuwa naaska nuugayaa maraya oo la wado la xambaarsan yahay kuwa yaryara kuwa ka waaweyn kuwaas aan tamyiista lahayn yuxrimu canhu weliyu weligiisaa ka xidhanaya weligiisaa ka niyeysanaya weligu intuu kiisa niso kana ka niyeysanaya wa yuxdiruhu wuxuu xaadirinayaa weligu hu ilmahan mawaadica nusuka camalka mee boos makaanadiis kullahaa dhammaanteed meel kastoo shaqo laga qabanayo waa la geynaya maaha in waddanka looga tagay ilmahan yar anaa ka niyeysanayo oo aadaya meeshii maaha meel kastoo shaqadan camalku ka socdaa la geynaya kullahaa hade waa dhammaan xataa cinda ramiil jimaari buuraha ganashadooda waa la geenaya isaga waxba ma tuuran karo sanad buu jiraa labuu jiraa hadduu dhashay dhowr waxyaruu jiraa buur maba tuuran karaba xataa waa la geenaya laba arrimood baa meesha taalla qofku inuu meeshii joogo iyo in shaqadii la qabto shaqada hadduusan qaban karin meelgeyntii waa la geynayaa dhici mayso meesha hala geey dadkaas marka carabaha iyo wadamo badan baa aada caruurta u keeno oo xaramka oo halkaas looga duceeyaayo marka waa kaasa way soo kaxaynayaan laanna meeshii ugama soo tegi karaan wa yudahiruhu weligu waa u dahaaray macnaha wa yudahiruhu weligu waa waa waa dahaaro u samaynaya waa dahirayaa waa maxay wa- wa yudahiruhu dahaaradii laga rabay ilmahan ayuu dahaaro qaadsiinaya u samaynaya wayatadaharu weliguna waa dahaaro qaadanaya macahu isaga macis weliguna ha dahaaro qaato ilmahana ha u dahaaro sameey lidawaafi dawaaf markii loo baxay ilaa dawaafka waxaa lagama maarmaan dahaaro qab kow wayaduufu waa dawaafin weligu wayascaa waa sacyin bihi ilmahan buu la dawaafin lana sacyin bacda an yaduufa weligu intuu dawaafay dabadeed wayascaa intuu saciyey dabadeed can nafsihi naftiis weligu markuu tiisi maray dawaafkiisi iyo sacyigiisi wuu ka namarsiinaya labadii ragcadoodna isaga ma tukan karo maqaam ibraahim lagu tukanaya waa laga tukanaya ilmaha yarkaa weligaa ka tukanaya oo amase hadduusan weligu taa samaynayn ya-dana wuxuu u ogolaanayaa oo u idinayaa liman qof yafcalu bihi sameeya can jamiici daalika arrinkaa dhammaantii qof buu ku qof buu u dirayaa hawsha sidaasuu samaynaya dhammaan arrimahaas oo dhan qofkii fulin lahaa wey oo weligu isagaa la imaanaya nafsad ahaantiisa ama naa'ibkiisa buu u diraya waxaan ilmahaan la imaan karin oo dhan wayasixu waxaa asaxaya ixraamu raqiiqi addoon xirmashadiis xarmashadiis albaaliqi qaangaara walow bikayri idni sayidihi sayidkiisa idankiisa la-aanteedba allaha ka dhige idanka xataa sayidka haddaan lahayn waa xihan karaa laakiin illahu sayidka waxaa u bannaan an yuxallila inuu ka xalaaleeyo minhu addoonka waxaa u bannaan yaa minhu min alixraam maya an yuxallilahu inuu ka xalaaleeyo hu addoonka sayidku minhu min alixraam waay idaa axrama markuu xirtay addoonku bihi xajka bikayri idnihi idanka sayidka la-aantii buu ku xirtay waa kaa xalaaleeyay le soo soco shaqadan faraha ka qaad ka soo bax dhammaystiri mayse aadi maysana keen idan igamaadan qaadan walowlaa lahu sida u habboon laakiin sayidka xiina idin waktigaas kana haba iska xirtee an ya-dana lahu inuu u idno weeyo sayidku lahu addoonka fii itmaami nusuki camalkiisa dhammaystirkiisa idan la-aan baa hawshaan gashay laakiin iska wado dhammaystir inuu u ogolaado baa fiican wa midluhu waxaa la mida fii daalika arrinkaas oo isna camalka laga hor istaagi karaa oo laga xalaalayn karaa azawjatu xaaskii xaaskii gabar la furay maaha baa-ine iyo rajciye iyo midna maaha duusa soo rajiyeysa zawjadii waa la mid walow kaana nusuka camalkeeduba ha ahaado fardan fara leh zawjkeeda baa ka xalaalayn kara ilaa idaa tadayaqa markuu ciriiryamay mooyaane caleyhaa dusheeda nusugu ciriiri inuu kaga jiro mooyaane oo zawjkana wuxuu dhihi karaa idan la-aan hadday xiratay jooji halkaa ku jooji xalaalow qaabay u xalaaloobaysaa jidhe qofkii la sharay oo kale wuxuu samayn jire oo kale neefkii la gowracayay timihii la magaranaysa la zuulinayo ka ilaa hal mar mooyaane ilaa idaa tadayaqa caleyha wey inuu nusugan iyo camalkaani ciriiri dusheeda ku noqday oo waa maxay waxayba gabadhaani wadaa mid qaldo ah mid hore oo ka xumaaday qalihiisiiba hadda ku jidhaa ama nadar bay ku jidhaa ninta ninkaanisa isguursan ka hor nadaray gashay inay camalkan la timaado bay wadaa markaas kama xalaaleyn karo ayib wayasqudu fardulislaami islaamka faralkiisu waa dhacayaa qofka a faralkii baa ka dhacaya can ilxuri qofka xortaa albaaliqi qaangaarkaa alcaaqila caaqilka ah walow hayra mustadiic ba allaha ka dhigay kana maxayt waxaa dhacaya fardulislaamkii oo xaj iyo cumraba ah yuu ka dhacaya can ilxuri qof xora albaaliqi alcaaqili baa la yimid qof baa camalkii la yimid faralkii ka dhac walow hayra mustadiic faqiir aan waxba haysan buu ahaa waa isma shaqeeyey xaj laguma lahayn cumro laguma lahayn meeshuu iska jeclaaday waa aaday ama qolaa ugu tabarucday waxdhe annagaa kaa dhiibayna waxba laguma lahayn isaga waa soo gutay la dhihi maayo hadhowtee dad baa kaa baxshay adoo xoolaa aadan lahayn lamaada bixin orod ku noqo mar labaad la dhihi maayo farilki waa ka dhacay khalaas xajkii cumradii waa ka dhaceen waaye xajkii faralkaa waa ka dhacay faradulislaam waa ka dhacay baabun arkaanulxaji xajka arkaantiisu sitatun waa lix niyat lxiraami ixraamasho iyo xirasho niyadeed bihi xajki waxaa la niyeysanaysaa inaad gudagelaysa xaj walwuquufu weeye kan labaad istaagid bicarafata la istaago wa dawaafulifaada dawaafka dawaafulifaadada la yidhaahdo noqoshada xaggee laga soo noqdo minaa laga soo noqdo makaa loo noqdo waa la dawaafaya tobankii maalinta tobnaadii wixii ka dambeeya wasacyu sacyigii safaya marw walxalqu tima xiirasho awi taqsiiru tima gaabin wa tartiibu mucdamil arkaani arkaanta mucdamkeeda oo la kala tartiibiyeysa badankeeda inteeda badan ha la kala tartiibsho oo maxaa laga maarmaana xirashada ugu horeysa wuquufkaa ku xiga waa kaa laakiin sacyigu marmarba dawaafulquduumka daba dhici karaayoo wuquufka ka horeyn karaa laakiin dawaafka iyo sacyiga iyo timo xiirashadu waa inay wuquufka carafo ka dambeeyaan laakiin iyagu tartiibkoodu tartiib waajiba ma leh dawaafka iyo sacyigaa tartiib leh dawaaf iyo sacyi ka horeeya dawaafka sacyigaa dambeeya ayib waaya dawaaf iyo sacyi iyo xalqi wey kuwaa lagu leeyahay kii la doonaa la horumarin karaa ilaa dawaafka iyo sacyiga dawaafkaa horeeya wa haadihi alarkaanu arkaantaani arkaanun lilcumra arkaanun waa arkaan oo lilcumrati cumradana u arkaana ila alwuquufa isaag bicarafa la istaaga cumrada ma ma la imaanaysaa arkaanteedu waa midda hadda xajka lagu soo sheegay ilaa waxaa ka jaraysaa ka reebaysaa wuquufa carafo ma leh laakiin inta kale niyadii dawaafkii sacyigii timo xiirasha ama timo gaabin waa leeyahy iyo saa in loo kala tartiibsho wayejibu waxaa waajibaya fiihaa cumrada dhexdeeda tartiibu jamiici arkaaniha arkaanteeda dhammaanteed kala tartiibinteeda sidaa weeyaan mid kastoo waxaas ka mid a qofku isagoo aan weyse qabin oo dahaaro qabin buu samayn karaa ilaa dawaafka mooyaane dawaafku dahaaro u baahan yahay isagaana arkaanta ugu fadli badan baa layihi ramligaa qaba ibnu xajarna wuxuu leeyahay wuquufu carafa ugu fadli badan waa rugniga ugu weyn xajka wa waajibaatuhu xajka waajibaadkiisu khamsatun waa shan alixraamu min almiiqaat iska jira arkaan iyo waajibaad halkan markii la joogo baabulxaj waa kala duwan yihin arkaantu inaad la timaadima wax kaloo laga aqbalaya ma leh dhiig la gowracay iyo soon iyo waxba u tarimayaan waajibaadkuna waxa weeye shayga haddaa ka tagto ama kuu suuroobi waayo waxaad ku kabi kadhaa dhiig neef baa gowracsi fidyaa la bixinaya laakiin salaadda marka la joogo arkaan iyo waajibaad waa isku mid laakiin halkan waa kale labo waajibaadku waa shan alixraamu min almiiqaati miiqaadku laga soo xirto miiqaadku waa meel shaqolo kasta loo calaamadiyey walmabiitu bimusdelifa meesha musdelifo la yihaahdoo la hoydo seexasho ma shardi maaha inaan joogtaa lagaa rabaa meesha walmabiitu biminan mino oo iyadana lagu hoydo layaaliya tashriiqi haminada tashriiqa saddexda hameenoo ciidda ka dambeysa wey haddaan qofku laba kusoo gaabinay wa ramyuljimaari buuro jamaraat miya buurahoo la ganto wey ama la tuurto iyana waa waajib waaye maalinta tobnaadna hal buuraa la tuurtaa maalmaha ka dambeeyana saddex buurood wa tarku muxaramaati alixraami xirashada waxyaalihii lagu xarimay oo laga tago markaa saas u xiratid xajka ama cumrada waxbaa xaaraan kaa noqonaya waxaas waa in laga tago salaadda haddaa gasho waxbaa kaa xaaraana soo maha aadan samayn karin awal kuu banaanaa sidaas oo kalea jira muxaramaat alixraam baa la yihahda walilcumrati cumrada waajibaani laba waajib keliya leed cumradu faqad oo keliya kitaabkan xataa waxaa la yihahdaa kutubo waaweyn buu kaga horeeyaa qaabka xajkii cumrada looga hadlay oo isagoo u bayaaniya oo kutub waaweyn isagoo mukhtasara kane laba waajib bay leedahay alixraamu min almiiqaati miiqaadkoo laga soo xirto iyo wa tarku muxaramaat alixraam muxaramaat alixraamkoo laga tago wamaa cadaa haadihi larkaan arkaantaa wixii ka soo haray iyo walwaajibaati waajibaadka wixii ka soo haray fahuwa kaasi sunanun waa sunayaal wax kastoo kale oo jira waa sunayaal marka meesha aad ka xihanaysid dee haddaaba soconaysa meeshii lagugu talagala adoo maraya intay isaagtaa ka xihanaysa laakiin dadkan hadda diyaaradaha iyo waxaa raacaya waa lagu baraarujiyaa meesha marka la dul maray waa le haddaa la dul marayaa xirta laakiin ilbiraqsi baad diyaaradda ku jaraysaa waa inaad ka hor diyaar tahay haddaa ka hor soo xiratidna waaba saxiix iyadu intaada meeshaba gaarinba waaye wixii intaa ka soo haray waa sunayaal tiro badan aan la koobi karin walaa yakhruju shaksu shaksigu kama baxayo min ixraamihi xirashadu xaj xirtay ama cumro xataa yutamima alarkaan arkaanta ilaa uu ka taam yeelo arkaanta ilaa uu buuxiyo waa muxrim kullahaa dhammaanteed arkaantao dhan ilaa uu la yimaado dawaafku kaa tegi mayo sacyigu kaa tegi mayo timxiiradku kaa tegi mayaan iyagu waktigooda waa waasi falow maata haddou dhinto qofkii walxaal qad baqiya uu haray calayhi dushiisa shacratun xabatima inta u yaroo madhabka la goyn karo waa maxay saddex timood soo ma ahayn inta u yar saddex timood hadduu gooyo waa ku filnay labou gooyi laba markuu gooyey waxaa u harsanayd mid suuma goynin waana dhinta maxaa dhacaya dee timxiirashaduna ama goyntu arkaantii ku jirta lam yasqudi lfardu faralkii ma dhacayo qofka xajka waa lagu leeyay sanad dambe waa in qof loo diro qofkaas sanadkaas xajkiisi wixii kaleo dhan waa soo qabta xabatinaa ku dhimanayd xajkaas dee dhibayaysna lama imaan karo khalaas ma qof kalea tin iskaga goynaya waa in si cusub hadda looga soo laga soo xajiyo in kaana daalika nusuku nusukaas haddou ahaaday fardan faral waka dee markaasay yajibu an yaxuja canhu man min ya min tarikati xoolihiisi baa inta dhaqaale laga bixiya laga soo xajinaya waman taraka qofkii ka taga shay-an oo min alwaajibaat waajibaad qofku shay ka mid hadduu ka tago walow camdan kasba ha uga tago ama jahli fanusukuhu camalku la yimid saxiixun waa saxiix wayelzamuhu waxaana ku waajibah bitarkii kaaka tegidiisa sababkee damun dhiig dhiig baa laga rabaa waxaa la mid ah qofkii shay laga xarimay sameeya waar boo laay geedow jara udgoon boo marsada cidiyow iska jara wax loo diiday buu sameeyey dharkii soo godnaabuu xirtay iyo qofkii waajib ka tegey dhiig baa laga rabaa walaa yalzamhu shay-un ya walaa yalzamhu qofka ku waajibimayo shay-un shay bitarki sunani sunayaalka tegidood qof baa sunno ka tegey rugnina kama tegin waajibna kama tegin ya labadii ragcadood bausan tukan ama weesoosan la imaan ama wax la mida waxba laguma leh sunnaha faslu yusanu waxaa loo suneeyey limuruudilixraami xirashada qofka doonaya xaj baa rabtaa inaa xihata ama cumro maxaa kuu sunnaa an yatanadafa inuu isnadiifiyo qabla lixraami intuusan xiran muxuu isku nadiifinayaa biisaalati alawsaakhi wasakyaasha suulintooda waladfaari cidiyaha suulintooda inuu cidiyahana iska jaro ayib isaalati aladfaar cidiyaha wa shacri alibdi kilkilada timaheeda inuu iska zuuliyo waalcaanati tima hoose inuu iska zuuliyo wayaqtasila wa an yaqtasila waa inuu u qubaystaa lilxiraami xirashadan xaj ama cumro uu xiranayo intuusan xiran ka hor wayatadayaba wa an yatadayaba waa inuu iscarfiyo fii badanihi jirkiisa faqad keliya maxaa la diidaya dharka dharka iska marin udug labada goo cadcad iyo dhar kale hadduu dumar tahay udgoon ha marin faqad badanihi baa lagu yidhi jirkiis ilaa qofka sooman mooyaane qof sooman waa u karaahiyo adoo sooman baa rabtaa inaa xajka inaa cumrada aadid waa soomanta haba udgoon ha ismarin leanna qofka raaxaysiga iyo waxa uma fiicna gabar baa inaa baa la mid a oo ninkeedii furadu aysan rajciye ahayn udgoonka iyana looma ogolay ayib miskigaa nadiibka ugu fiican waan yalbasa qofku waa inuu xirto isaaran waridaan maro kore iyo maro hoose abyadayn cadcad waa ninki in kaana dakaran mid lab hadduu yahay labadaasoo xirxiranaya dumarku dharkay doonaan bay qaadan karaan dhar cadcad hadday hadda xirtaanna dhib ma leh oo dharkoodii oo kale ah kabou xiranayaa qofku laba kabood oo adag oo cusub wa yusalliya ragcatay ilxiraami wuxuu tukanayaa labada ragcadood oo xirashada laakiin goormaa la tukan waktiga wakti karaahiyada wakti aan hayn ilaa maka haddaa ka tegeysid iyada waa iska see waa maka haddaa ka tegeysid waa iska sii tukan kadhaa laanna iyadu waktigeedu waa ma leh wakti salaad la diidayo sunat alixraam buu neysanaya laakiin xiliyada kale haddaad tagti meelaha laga soo xirto cumrada waktigii ay tahay bacda alcasarkii iyo bacda subxii iyo xiliyadii shantii waqtiyo salaada la diidayay dee sunahan sunatulxiraamka ma tukanayo leanna sababkooda waa muta-akhir soo ma xirashadaa dambe camalkaa dambe baa loo tukanayaa awgiis mutaqadim iyo muqaarin maaha ma ogta mutaqadim iyo muqaarin waa la tukan kari laakiin iyada waa muta-akhir uma yanwi wuu niyeysan camalkuu qaban lahaa xaj ama cumro wayulabiya uma waa in yulabiya waa inuu talbiiso labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak ayuu akrinaya wayusana waxaa la suneeyey alkthaaru inuu badiyo min atalbiyati talbiyada fii dawaami lixraami xirashada daa'imkeeda intaa weli xiran yahay ha badiyo ha badiyo ilaa markuu dhagax tuurayo allahu akbar buu dhahay dawaafka iyo sacyiguna ducooyin kaliya leeyihin waay fasl waqtulwuquufi istaagga waktigiisu carafe la istaagayo min azawaali wey geeska zuulka haddaayoo kale ka hor lix saac marka agga waxyar qoraxda uga zuusho baa waqtigu soo gelaya laga bilaabo goormaha yowmi taasici dilxija maalinta bisha dilxijo la yidhaahdo maalinkeeda sagaalaad qoraxdu marka xagga u zuusho ilaa duluuci lfajri fajarka soo dhalashadiis waagu markuu soo beryo yoom alcashir subaxa tobnaado ciidda waagu waa inuusan kugu soo beryin inta ka horeysa carafa haddaa tagtid waa kuu jiraan walwaajibu fiihi kan waajibay wuquufka fiihi fi lwuquuf xuduurulmuxrimi qofka muxrimka waa inuu xaadiro biardi carafa carafa ardadeeda hadduu doono gaadiid ha saarnaado laxdatan libiriqsi min haada alwaqti laga bilaabo waktiga iyadaa leylan aw nahaaran habeen ama maalin maalinta sagaalaad ilaa habeenka ka dambeeya hal daqiiqo hal ilbiriqsi haddaa tagtid kugu filan hadduu doono qofka iska marayo hadduu doono yaysan ogaanin meesha carafata wal afdalu sida fiican inuu jamciyo weeye habeenka iyo maalintoo alxuduuru xaadirid weeye bihaa carafa nahaaran maalin iyo walbaqaau ku baaqi noqosho fiihaa carafa ila lquruubi qoraxdu ka dhacayso waxaad samaynaysaa meel xilli maalinaa tagtay ilaa maqribkiina joog hameenkaa tobanka maqribkuu soo gelayo saasaa fiican culimmada taa khasabka ka dhigaysa khilaafkoodaa laga baxayaa wasunnatu sida sunnaha ay lilmuxrimi qofka muxrimkaa allaa yashtaqila inuusan ku shuqloobin weeye fii dawaami ixraamihi xirashadiisa dawaamkeeda intaa uu muxrim yahay ilaa bimaa shay mooye yuqaribuhu u dhoweynayo limowlaahu allaha mowlihiisa caza wajalla allaha mowlihiisa waxa u dhoweynaya waxaan ahayn waa inuusan ku mashquulin wa an yasuuna nafsahu naftiisa waa inuu ka ilaaliyo wax kastoo aan fiicnayn yaa dood iyo muran iyo xataa can ilkalaami lmubaax xataa hadalkii iska banaanaha iska daayo inta uu muxrimka yahay alladii hadalkaasoo laysa fiihi manfacatu waxaan nafac aan lahayn sheeko aan dani ku jirin xataa iska daayo aakhriya adduun midna aan dan ku jirin wixii awal laga fiicnaa halkaa markaa joogtay xagga markaa tagtidna waa sii xumaanayaan waa laga sii fiican yahi wاlmuxaafadatu xafidid baa u sunna ah ilaa ilaa fii ma yuqaribhu limowlaahu iyo wاlmuxaafadatu xafidid calىa dalika arinka u xafido mada gadaal u kuxeeda waxa dhada wاlmuxaafadatu xafidin xafidid calىa dalika kaa la xafido yooma carafata maalinka carafa ayaa aakadu sii adayg badan maalintaa inuu si sii ilaaliya sii downimo badan sii adayg badan waa maalin aadan soo haleeshan karin sanadkao dhan halkaa maalinaa ku jira mar labaad ma soo marayso dikriga iyo taaliisha iyo ducada iyo talbiyada iyo quraan akhriska inuu badiyaa fiican tadaruca inuu badiyaa fiican rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanat wafi laakhirati xasanat waqina cadaaba naar inuu badiyaa fiican allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira wlaa yakfir dunuuba wainahu laa yakfir dunuuba ilaa ant fakfir lii makfirata min cindik warxamnii inaka anta alkafuur raxiim baa inuu badiyaa fiican iyo ducooyinkaas oo dhan faslun wa shuruudu dawaafi dawaafka shuruudiisu adahaaratu dahaaro qab weeye dahaaro in la qabo hadda ciriir badan baa ka jira intaa dadkii baa isku dhex laban hadda waa in la dahaaro qabo labada xadid najaasana waa in la nadiif laga yahy wa sadrulcawrati baa iyana shardi ah cawrada surnaanteeda iyadana hadda khatar baa ka yimaado dumarkana in madaxoodii iyo timahoodii ay muuqdaan ama lugahoodii waxay halmaamayaan sigisiyaantii inay gashadaan kaasaa iyagoo cagacad bay iska dawaafayaan ama cilmi baysan u lahayn cawradii ma asurna raggiina waxaa laga yaaba laba go bay qabaan go-i hoos inta hoos uga dhaco oo xuduntii muuqato in markaa isna wixiisa is waxba ka jirin wasadrulcawra wabtidaa'uhu baa shardi ah waxaano dhan waa shuruud dawaaf in la bilaabo bilxajaril aswadi dhagax madow laga bilaabo meel kale hadduu ka bilaabo intii hore waxba kama jiraan markuu isaga soo gaara arrintu bilaabanaysa wa muxaadaatu lxajari dhagaxa qaabilidiisa bishiqil aysari garabka bidix dhinaca bidix awala dawaafi dawaafka bilowgiisa hore iyo wa aakhirahu aakhirkiisa baa shardiya dhagaxa dee waxa weeyaan kacbadu afar geeskaasoo kale weeye kitaabkaas afar geesoo male hadda markaas rukniga dhagaxu ku jiro geeskiisa calaamadna hadda waa loo yeela oo waxaa mardin looga dhigay bir dhalaalays xaggana layr akdaroo cagaaran baa kaa qabanaya dhabarka isku aadan yihin marka xajarul aswadka garabkaadaa bidix iyo dhinacaadaa bidix saa ugu aadi adoo saa usii jeeda xajarkiina dhankaa kaa yahay ma aha waa inaad isaga saa u qaabisho kabacdi baa ismajiiraysaa waay markaa bilaabay baa lagama maarmaana inuu sidaas sameeyo ayb taas waa lagama maarmaan awala dawaaf iyo wa aakhirahu marka hore marka dambena waa inaad sidii meesha usoo gaadho wa yajcalu daa'ifu kan dawaafaya wuxuu yeelayaa alkacbata kacbada can yasaari bidixdiis weligaa kacbadu bidixa kaa jiro macal mashi socod maceed tilqaa'a weji wejigiisa xaggiisa isagoo u soconaya bidixa kaa xigto dee kacbada markaad dawaafaysid bidixdaada markaa saas xajar aswadka u salaantay bidixday weligaa kaa jiraysaa saana u wareegaysaa bidixday kaa xigaysaa ee xagga u wareegi maysid oo kacbadu midigta kaa xigi mayso laanna dadkii soo socday baaba ishardinaysaan oo iska hor imaanaysaan taas ma jidho ayib wayakuunu qofku wuxuu ahaanayaa khaarijan mid ka baxay kala baxay bijamiici badani jirkiisa dhammaantiis can jamiicilbeyti beytka oo kacbada dhammaanteed iyo washaadarwaani shaadarwaanka iyo wa xijri ismaaciil xijru ismaaciil hawada ha gelin markaad dawaafaysid adoo dhan dibadda ka mar kacbada shaadarwaanku waa asaas iyo gunti iyo jirdiin kacbada salkeeda loo sameeyey dhinacyadeeda qayb ka mid a dibadda ka mar cagaha saari xijru ismaaciil meeshaas nebi ismaaciil xijru ismaaciil la yihahdo hadda saas loo soo qoolaabay oo biruhus ka taagtaagan yihin saddexdaa dibadda ka mar iyadana gacantaada iyo hawadaada iyo saa ha u gelin adoo iska soconaya wayaduufu wuu dawaafin qofku sabcan toddoba yaqiinan hubaalah walaa yaqsidu ma qasdayo kayra dawaafi dawaaf waxaan ahayn bimashyihi socodkiisaan socodkan uu soconayo dawaaf waxaan ahayn yuusan uga qasd warwareegan dow baadidoon yahay alaab ka dhacday iyo qof ka dhumay raad raadinaya maya maxaa la rabaa inuu dawaaf uga jeedo oo midow dayn ku lahaa buu raadinaya ka dalabi qariibin faqad wa ka israacihi khawfan ama hadba waa ordaya meel buu cararayaa khawfan min an talmaso imraatun qof dumara inay taabato weysada ka jebiso wuu loo orordayaa lama rabo waxaas waa inaad dawaaf uga jeed waayo haddii qof riixo meeshu waa meel la isriixayo dee dadkii waa ka batay markaasuu tillaabooyin khiyaarkiisaan ahayn baa hore saa loogu harbinaya waa la wadaaba waa la jeedaya lam yadura dhib male hore u soco waxba dhibi male waay taasina wata wayakuunu dawaafu dawaafku wuxuu ahaanayaa daakhila lmasjid masaajidka gudihiisa iyo wal xarami xaramka gudihiisa daya xaramka o dhan ba dabadda ka wareegi karaba masaajidka o dhanna dabadda in laga wareegayana waa cusri iyo dhibaato gudaha ku jidhaa ayb walaa tajibu ma waajibayso fi dawaafi dawaafkan aad dawaafaysa niyatun wax niyaa lagaama rabo ilaa idaa kaana markuu yahay ligayri manaasika manaasik keyrkiis dawaaf camal man manaasig wadato had ya midaan hayn hadduu yahay waa meesheeda day walaa tajibu fi dawaafi dawaafka niyatun niyo lagaama rabo dawaafkan kii cumrada soo maaha ama kii xajka niyo kale lagaama rabo xajkii hore aad soo niyeysatay iyo niyadii cumrada baa kugu filan camal buu gudaha u gala ilaa idaa kaana inuu yahay mooyiri ligayri manaasika dawaaf aan mansag la socon manaasig la socon oo dawaaf aan xaj iyo cumro la socon wey dee kaadi hore waaba la timid cumradii waa kugu dhammaatay qofku inuu hadba iska dawaafaa sunno ah hadba dawaafkaa sunnaha ah yaa dee isagu niyo u baahan yahay laakiin xajkana maaha kii cumradana maaha qof baa safar magadiine maka ku yimid dawaafulquduum waa sunno ah niyo u baahan yahay waaye ayib dawaaf nader oo kale wa sunanuhu sunayaashiisu kahiiratun waa tiro badanta minhaa waxaa ka mid ah istilaamulxajaril aswadi dhagaxa madow in la salaamo iyo taqbiiluhu dhukashadiis waa arrinaa hadda suuroobeyn oo la waayey dhagax xajar aswad wax u dhowaan kara ma leh haddii kale qofku ama isagaa la dhibin ama isagaa wax dhibaya adoo ajir raadinaya haddaa meesha dembi ka soo qaadatidna hadda ka daran waaye in la dhunkado waa lamid saddex jeer in lagu cesho wasilaamu ruknilyamaani rukniga yamaaniga salaamidiis laba rugni baa meesha weeye meesha waa afar rugni horta labaa labo dhismihii nebi ibraahim bay ilaa hadda ku dul taagan yihiin mid dhagaxa madow baa ku jira laba arrimood buu leeyahy in la salaamo lana dhunkado midka kasii horeeya intaadan xajar aswadka soo gaarin yamaani baa la dhahaa weli intaadan xajarka soo gaarin kan ku xigana rugnigaa yamaaniga isagu salaan kaliya u leeyahy dhunkasho male waay walmashyu baa sunno ah socosho iyo walxafaaw cagacadaan fiihi dawaafka qofka dawaafka inuu kaba qaadan baa fiican dawaaf hadday tahay dawaaf hadday tahay waramlu baa sunno ah waa ruclayn saddexda jeer hore dawaafka xoogaa qofku inuu dheereeyo tilaabada isagoo isku dhow dhoweynaya buu xoogaasaa u rucruclaynaya orod xooga maaha koow walidibaacu jimatuurid baa sunnaha waxaanoo dhan yay sunno u yihiin labadan dambe orodkaas waxay ramliga dheerayntaas iyo jimatuuriddu waa lidakari kan lab idaa araada sacyi sacyi markuu doonayo bacdahu bacda dawaaf dawaafka saas aad samaysay waa markii sacyi ka dambeeyo dawaafkaas sacyi ka dambeeyaa wuxuu leeyahay jimatuurka iyo xoogaha qofku ruclo ruclahan kudkud kudkud uu soconayo buu leeyahy marka jimatuurka waa maxay dee qofkii garabkan midib buu banaynayaa go-iina labadan garab buu iskugu geynayaa misna dibaac markuu sameeyo xoogaa culidiisa oo muujinaya qaabkay ku timi waxa ahayd qoladii gaaladaha markay dhaheen nebi maxamed iyo kuwa la socda waxa weeyaan xumaa yahriba qandhadii madiine iyo malaar iyo balaaya daciif isaga awood ma leh awooddaa la tusay waka marka labadan dadkaasaa laga rabaa ee dumarku kuma jiraan jimatuurida iyo orodka midna waducaau baa sunaa ducaha alwaaridu soo arooray can nabiyi ka soo arooray sala اllahu alay slam fiihi fi dawaafi dawaafka ducayso wa salaatu ragcatayni laba ragcadood tukashadood bacda tamaamihi dhammaystirkiisa dabadeed khalfa maqaam ibraahim lagu tukada fiican haddii la waayo ama ciriirku tirada ka bato meeshaa doontaa ku tukan ka dhaa meeshaa doonta wa tujziu ragcataani laba ragcadood keliya ku filan bacda asaabiica dawaafyaal dabadood kaiiratin tiradii ka batay dawaafyaal badan qof baa toddoba jeer dawaaf kaasuu yidhi mar kalena toddoba kalen ku cishanaya dawaafka la iska celcelin karaa moogta sida mar saddexaadna toddoba kalaan la imaanaya markii hore dawaafkii hore toddobadii jeer hore laba ragcadood ma tukan toddobadii labaad laba ragcadood ma tukan toddobadii saddexaad laba ragcadood ma tukan saa hadday dhacdo marka u dambaysa hadduu laba ragcadood tukado labadaasaa ku wada filan wal afdalus laakiin sida fadliga badan an yusalliya inuu tukado weeye likulli usbuucin usbuuc maa kii asbuuca la yaqaan dhaqaaneya waa asbuucoo dawaaf ah dawaaf kasta toddoba jeeroo kasta usbuuc toddoba jeeroo kasta macnaha dawaaf kasta ragcateyni inuu tukadaa fiican ya taasaa u fiican ayib qalbigiisa khushuuc iyo tadabur iyo waxaad inay ku jiraan baa fiican waay waxaa awal xadiisu ahaa qofkii salaada subax tukado oo ilaahay fariista barta ku tukado oo ilaahay iska xusa ilaa qoraxdu ka soo baxayso markay qoraxdu soo baxay laba ragcadood tukada qofkaas wuxuu leeyahay ajarkii xaj iyo cumro taam ah haddaba ado halkan jooga ilaa qoraxda ka soo baxayso salaad subax dabadeed hadday dikriga ilahay iskala timaad cumro iyo xaj taam ah taamatayni ah laba labadaba taama buu leeyahy saa qofkii hadda markii uu salaaddii subax tukaday hadduu dawaaf horay ka galo dee qof dawaaf gala ma fadhiya ma ogtahay ajarkii fadhiga ma ka tegayaa daabkani wuxuu leeyahay wadawaafa bacda subx subax dabadeed markaad dawaafto waxa weeyaan fadhigii lagaa rabay salaada subax dabadee ajarkeedina waa leeda ajarkaadi waa leeda waaye ilaa qofkan hadda u dawaaf ku jira dikri iyo xus ilaahay buu wadaa darsiganu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab